halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo lix iyo kow iyo soddonka mitrban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha februari waa sagaal iyo toban sannadka labada kun labaiyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimo ee saaka waxaa ka mid ah bangiga adduunka oo kaalmo gaadhsiinaya dowlad deegaanka soomaalida etoobiya
tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan tallaabooyin horumarka waara ama sustainable developmentiga ama gagsiga bulshada wax ka taraya marka guud ahaan kulankan maanta aan ay qolada world bank groupka aynoo keeneen lacagtaas deeqdaas in nooca loo qorsheeyey soddon iyo sideed ka mid ahna ay hadda ay diyaar tahay in loo isticmaalo waa lacag one point nine billion ku dhow ethoopian bir markii la eego
sidoo kale waxaad maqli doontaan aas loo sameeyey law naxariistee dahabo cumar oo ahayd gabarh soomaaliyeed oo dhowaan lagu dilay dalka maleesiya waxaa kalood maqli doontaan uganda oo joojisay baaritaanka xanuunka covid nka ee dadka dalkeeda gelaya sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweyne biden oo sheegay in putin uu gaadhay dagaal in uu ku qaado ukrain iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inuu ku qanacsan yahay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go'aansaday in uu duulaan ku qaaday ukrain biden ayaa hadal uu ka soo saaray aqalka cad ku sheegay in maraykanku uu rumaysan yahay in ciidamada ruushku ay u badan tahay in ay ku dhaqaaqaan duulaanka ukrain toddobaadka soo socda faallooyinka biden ayaa yimid kadib kulan shan iyo afartan daqiiqo qaatay oo telefoonka ah oo uu la yeeshay hogaamiyaasha waddamada canada faransiiska britain jarmalka itaaliya poland romania nato iyo golaha yurub si ay uga wada hadlaan suurtagalnimada sii socoshada gardarada ruushka ee ka dhanka ah dalka ukraine xog sir ah ayaa laga helay shan iyo tobanka sanduuq ee diiwaanka aqalka cad ee lagu kaydiyey hoyga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee maralago maamulka kaydka iyo diiwaanka qaranka ayaa jimcihii sidaasi ku sheegay warqad lagu xaqiijiyey in arrintan loo diray waaxda cadaaladda warqadda ka soo baxday wakaaladda ayaa daba socotay warbixinno badan oo ku saabsan sida uu madaxweyne trump u maamulay xogaha xasaasiga ah iyo xitaa sirta ah xilligii uu madaxweynaha ahaa iyo markii uu ka tegay aqalka cad muujintan ayaa sidoo kale xiiso gelin karta baarayaasha federaalka ee mas-uulka ka ah ilaalinta sirta dowladda inkastoo waaxda cadaaladda iyo f b i du aanay sheegin in ay sii wadi doonaan kiiska iyo in kale sharciga federaalku waxa uu mamnuucayaa ka saarista dukumentiyada sirta ah meelo aan loo ogolayn inkastoo ay suurtagal tahay in madaxweyne trump uu isku dayo inuu ku doodo in madaxweyne ahaan uu ahaa wakhtigaasi awoodda ugu dambaysa ee kala saarta arrimaha xubin ka tirsan baarlamaanka dalka tunisiya ee shaqada laga joojiyey ayaa oo lagu magacaabo yaasiin ayaari ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in maxkamad militari ay jimcihii ku xukuntay isaga oo maqan toban bilood oo xadhig ah kadib markii lagu eedeeyey in uu aflagaadeeyey madaxweynaha iyo ciidamada dalka kadib markii uu ku tilmaamay tallaabadii uu madaxweynuhu ku xayiray baarlamaanka inay ahayd afgembi militari madaxweyne qays saciid ayaa shaqada ka joojiyey baarlamaanka shan iyo labaatankii bishii julaay waxaanoo kala diray xukuumadda isagoo la wareegay maamulka inta badan taasoo keentay dhaleecayn ballaaran oo uga timid gudaha iyo dibadda xukunka xabsiga ayaa xoojin doona cabsida mucaaradku ay ka qabaan in qays saciid uu ka aargoosto kuwa ka soo horjeeda kadib markii uu sidoo kale kala diray golihii sare ee garsoorka oo ahaa hay-adda keliya ee damaanad qaadaysay madax bannaanida garsoorka cayaari ayaa qoraal uu soo dhigay facebooka ku sheegay ficilada qays saciid in ay yihiin afgembi militari saddex qof ayaa ku dhintay mid ka mida duufaanadii ugu xumaa ee ku dhuftay yurub gaar ahaan dalka britain muddo tobannaan sano ah duufaanta iyonis oo dabaylo xoogan wadata ayaa sababtay in geedo iyo qashin ay soo daataan waxaanay duufaantu ku dishay haweeney iyo laba nin dalka britain shan qof ayaa iyaguna ku dhintay meelo kale oo qaaradda yurub ah halka duufaantu ay xirtay iskuullada iyada oo carqaladaysay safarka burburisayna saqafyada iyadoo islamarkaana koronto la-aan ka dhigtay tobannaan kun oo dad ah halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a mas-uuliyiin ka socotay bangiga adduunka oo booqasho ku tegay deegaanka soomaalida ayaa ku deeqay lacag dhan afar iyo lixdan milyan oo dollar taas oo wax loogu qaban doono bulshada deegaanka ee ay abaarta ba-ani ku dhufatay warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata
iyadoo marba marka ka dambaysa ay kasii daraysa xaaladda abaarta ka jirta dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxaa deegaanka soomaalida bilihii u dambeysay kusoo qulqulayay wufuud kala duwan kuwaasoo booqasho markaasi ku imanaya deegaanka si ay u arkaan abaarta ka jirta deegaanka kadibna ay gacan uga geystaan taageerada loo fidinaya bulshada ee abaartu saamaysay haddaba waxaa xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga soo gaaray wafdi uu hogaaminaya agaasimaha bangiga adduunka ee wadamada etoobiya suudaan eritreya iyo koonfurta suudaan cosmaan duane waxaana booqashada kuwa helinaysay wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dalka iyadoo ujeedada booqashada mas-uuliyiinta bangiga adduunka ee deegaanka ay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen taageerada bulshada ee abaartu saamaysay ee ku dhaqan deegaanka waxa uuna wafdigu kulan la qaatay mas-uuliyiinta dowladdeegaanka soomaalida kulankaasoo ujeedadiisu ahayd sidii xog looga siin lahaa mas-uuliyiinta bangiga adduunka xaaladda abaarta ka jirta dowladdeegaanka soomaalida kadibna mas-uuliyiinta bangiga adduunka ayaa ku deeqay deeqa lacagyadoo dhan lixdan iyo afar milyan oo dollar oo wax lagaga qabanayo xaaladda abaarta iyadoo la sheegay in lacagtan wejigii koob la soo daayey soddon iyo siddeed milyan oo dollar haddaba kulankani markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay faahfaahinna ka siiyey kulankan iyo waxyaabaha looga hadlayey ee mas-uuliyiinta ka socday bangiga adduunka iyo weliba deeqaha lacageed ee ay ku deeqeen wasiirka xafiiska maaliyadda dowladdeegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waxa uuna yidhi waxaa xusid mudan lacagtani waxay ku timid dalbasho deegaanka hogaamintiisu ay samaysay oo ahayd in laysku kabo ka jawaabitaanka xaaladda abaaraha hadda ah oo dadka iyo xoolahoodaba loo badbaadiyo laguna kabo in tallaabooyinka la qaadaya ay noqdaan tallaabooyin horumarka waara ama sustainable developmentiga ama gagsiga bulshada wax ka taraya marka guud ahaan kulankan maanta aan ay qolada world bank groupka aynoo keeneen lacagtaas deeqdaasi in nooca loo qorsheeyey soddon iyo sideed ka mid ahna ay hadda ay diyaar tahay in loo isticmaalo waa lacag bilyan ku dhow ethoopian bir markii la eego soddon iyo sideedaas lacagtaas inay hadda diyaar u tahay oo lacagtaasi ay gelayso ka jawaabitaanka abaaraha yay yay hadda yay tilmaanteeda halkan aan ku kala qaadanay qorshayaasheediina way sii yaaleen in la fuliyo unbaa lagu dhaqaaqi doonaa waxaanu rajaynaynaa inay wax weyn ka qaban doonto xaaladda abaaraha aan ku jiro oy weliba si ka cilmiyeysan sidii waayihii hore abaaraha looga jawaabi jiray ay jawaab uga noqonayso ah in dhisitaanka gagsiga bulshada ama resilensiga iyo ka jawaabitaanka xaaladan acute growth conditionkan ama xaaladan hadda daran ee abaarta labadaba inay ka wada jawaabayso dhanka kale wasiirka ayaa sheegay dhaqaalaha ilaa iyo hadda la ururiyey islamarkaana wax lagaga qabanayo dhanka abaarta ee markaasi lacagaha loogu deeqay abaaraha sidii wax looga qaban lahaa ee lacagaha miisaaniyadda dowladdu qorshaysay ay tahay lacag badan taasoo lagula tacaalayo abaarta waxaa iyadana xusid mudan ilaa iyo hadda dhaqaalaha loo ururiyey in markii laga taga brogramyadan hadda dib rebrogramgiga loogu sameeyey in laga jawaabo ay world bankiga iyo dowladda federaalka iyo xukuumaddu ay ka wada shaqeeyeen markii laga tago lacagaha tooska ee abaaraha loogu deeqay ama ay dowladdu uga qorshaysay miisaaniyadeeda dhexe heer degmiya heer deegaanba waxay ku dhow yihiin bilyan ama lacag hal dhibic four bilyan ah lacagtaasi hal bilyan oo ka mid a khasnada dhexe xukuumadda dowla deegaanka laga qorsheeyey lix boqol oo ka mida waxaa laga qorsheeyey heer deegaan afar boqol oo ka midana waxaa laga qorsheeyey degmooyinka lacagahaas waxay isugu jiraan wax hadda shaqooyinkan hadda haya lagu wado wax u yaalla shaqada intii dambe lagu qabto iyo wax shaqada ku baxa isugu jiraan waxaa kaloo ayadana jirtay hanti u dhiganta boqol iyo labaatan iyo afar milyan oo laynoogu keenay inkind ama nooc ahaan laynoogu keenay oo calaf iyo raashin laynoogu keenay oo dowla deegaanada iyo dad kaloo muxsiniin ayna soo gaarsiiyeen waxaa kaloo ayadana jirtay lacago laga soo ururiyey bulshada qaybaheeda kala gaduwan sida ganacsiga sida maxaan ku dhahay bangiyada dad ashkhaaso ayagu tabarucaadtoos u samaynayey lacagahaasoo dhan oo la isku daray oo hadda ah baajeedka hadda aan abaaraha lagaga jawaabayo ee xukuumaddu ay kaga jawaabayso waxay gaarsiisan yihiin ilaa iyo maanta maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington dowladda dalka uganda ayaa shaacisay inay joojisay baaritaanka cudurka covid nteen ee laga qaado dadka rakaabka ah ee gelaya dalkaasi uganda go-aankan ayaa waxaa toddobaadkan lagaga dhawaaqay shirka golaha wasiirada ee dalkaasi faahfaahinta warkan waxaa nairobi inooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed
sharciga markii hore u yaalay dowladda uganda ayaa dhigayay in dadka rakaabka ah ee imaanaya dalkeeda isla goobta ay dalka ka soo galaan sida garoomada iyo xuduudaha waddanka looga baaro cudurka covid nneteen arrintaasoo ay markii hore aad uga caban jireen dadka imaanaya amaba u safraya dalkaasi balse dowladda uganda ayaa gebi ahaanba joojisay in dadka imaanaya waddankeeda laga baaro cudurka covid nneteen uganda ayaa tillaabadan ku tilmaantay hoos u dhac ku yimid baaritaano lagu sameeyey tirada dadka imaanaya dalkeeda oo ku aadan fayraska oo aad hoos ugu dhacay iyo sidoo kale inay yaraatay khatarta noocyada cusub ee fayraska ee caalamka go-aankan ayaa waxaa dowladda uganda ku qasbay cadaadis iyo cabashooyin kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey oga imaanayay dadka dalkeeda u soo safraya kuwaasoo dhibaato ku qabay baaritaanka labaad ee dadka lagu marsiin jiray garoomada uganda fartuun cabdiqaadir oo ka mid a bahda caafimaadka ee ka howlgala magaalada uganda ayaa sharaxaysa waxa uu ka dhigan yahay go-aankan ay dowladda uganda ay ku joojisay baaritaanadii la xiriiray cudurka covid nneteen ee ay ka qaadi jirtay dadka dalkeeda u soo safraya dadka waddanka soo galayo in ay ka joojisay oo runtii arrintaasna ay ahayd arrin aada u adag dadka in badanna ay ka cawdeen caqabadaas maadaama dadka markay wadanka soo galayaan oo haddii uu soomaaliya kasoo baxayo baaritaankii u marayo hadduu uganda soo galayaan sidoo kale baaritaankii u marayo ay noqotay qofka inuu labo mar laago oo kala duwan kala bixiyo runtii waxay ahayd caqabad waqti iyo lacag baa intaba luminaysay khaasatan dadka ganacsatada ama dadka xamuuliyada wada ay aada ugu adkaatay wadankii inay hadana baxaan soo galaan hadana baxaan oo qarashaad intaas leega baaritaan meel kasta loogu sameynayo koroonaha marka xitaa mudaaharaadyo badan kadib markay sameysay qolyaha east africada markay isku tageen oo dashteen oo dhaheen sidan ma shaqeynayso maadaama oo meel kasta baaritaan socdo xitaa ganacsatadii qaar ama dadkii xamuulada waday ay go-aansadeen in shidaal ay wadanka ay soo gelin oo xitaa kaalmihii shidaalka ay noqotay in shidaalka ay haystaan ay aada u kiciyaan maadaama kii wadanka soo gelaya la joojiyey docr maxamed cumar oo isna ka mid a dhakhaatiirta soomaalida ah ee ka howlgala magaalada kampala ayaa sheegaya in go-aankani uu sidoo kale faa'iido weyn uu u leeyahay dhaqaalaha dadka u soo safraya dalkaasi oo markii hore ka cabanayay lacagta ay ku bixiyaan baaritaanka labaad ee ay dowladda uganda ay dadka uga qaadi jirtay garoomada diyaaradaheeda go-aankaas wuxuu dadka imanaya wadanka uganda uga dhigan yahay in loo fududeeyo imaanshaha wadanka sidoo kale dadka imaanaya wadanka waxaa culeys weyn ku ahaa lacagaha looga qaado labada wadan waa wadanka ay ka imaanayaan iyo wadanka ay imaanayaan oo uganda ah dadka waxaa mooda hadda in waqti u seefgaroobay iyo lacag laakiin uganda ayaa weli sii wadi doonta qofka markuu aeroboortka ama boorada soo gaaro inay kasii qaadi doonto testiga si loo sii xaqiijiyo caafimaadkiisa ama badqabka caafimaadkiisa isku filnaansho buuxda uganda kama weli kama gaarin dhinaca tallaalka ama qaadashada tallaalka caabuqa covid nneteen sidaas daraaddeed dadkii weli ay qaadanayaan talaalkii halkaasoo dad aada u badan weli ay qaadanayaan qaarna ay qaateen talaalkii waxaa qaatay talaalka dhooska koowaad dad ku dhow lix iyo toban milyan halka dhooska labaadna ay qaateen dad afar dhibic shan milyan ku dhow dowladda uganda oo dhowaan dib u furtay xarumaha waxbarashada ee waddankeeda kadib muddo laba sano ah oo ay u xirnaayeen xayiraadaha covid nneteen ayaa ka mid ah waddamada afrika ee aan weli horumarka ka samaynin amaba aanan ku guulaysanin in dadkooda ay ka wada tallaalaan cudurka covid nneteen khadar maxamuud xareed v o a nairobi
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa gelinkii dambe ee shalay oo jimco ahayd sheegay in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu go'aansaday in uu ku duulo ukrain milatariga ruushka ayaa ku dhawaaqay in sabtida maanta ah ay samayn doonaan dhoolatus ballaadhan oo ay ku samaynayaan ciidamadooda istaraatiijiga ah ee nukliyerka kaas oo madaxweyne putin uu si shakhsiga u kormeeri doono laakiin madaxweyne biden waxa uu sheegay inaanu rumaysnayn in putin uu si dhab ah uga fikirayo adeegsiga hubka nukliyerka biden ayaa cambaareeyey duqaymo ay fallaagada uu ruushku taageero ee gobolka dombash ee dalka ukrain ay ku qaadeen xaruun xanaano taasi oo moscow ay sheegtay in ay fulisay dowladda ukrain haddii moscow ay weerarto ukraine waxay muhiim u noqon doontaa in maraykanka uu adduunka ka dhaadhiciyo in uu ruushku yahay gardarada iyo in uu sidaasi sameeyey waxaa arrintaasi v o eda uga faallooday max bregman oo xubin sare ka ah xarunta horumarinta maraykanka madaxweynaha maraykanka jo biden waxa uu weli putin u soo bandhigay in uu ku soo kasbado isagoo sheegay in diblomaasiyaddu had iyo jeer ay suurtagal tahay madaxweyne biden ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in putin uu weli tixgelin doono xal diblomaasiyadeed xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa lagu wadaa in uu si gaara ula kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafarof afar iyo labaatanka bishani februari dhanka kale washington iyo xulafadeeda ayaa falanqaynaya dukumentii uu kremlinku u gudbiyey safaaradda maraykanka gaar ahaan safiirka dalkaasi maraykanka u jooga magaalada moscow john sullivan waana jawaab qoraal ah oo uu ruushku ka bixiyey dalabkii maraykanka iyo nato ee dhowaanahan si ay uga wada xaajoodaan geynta gantaaladooda iyo dhoolatuska ciidamada ee yurub iyaga oo diidaya dalabaadka ruushka ee la xidhiidha diidmada xubinnimada ukrain ee suurtagalka ah ee kubiirista nato intii lagu guda jiray warbixin kooban oo aqalka cad jimcihii anna nerenberger oo ah ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhanka internetka iyo tiknolojiyadda ayaa sheegtay markii ugu horreysay in maraykanku uu aaminsan yahay in moscow ay mas-uul ka ahayd weerarada internetka ee ukrain madaxweyne biden ayaa wadahadallo deg dega la yeeshay hogaamiyaasha yurub isaga oo wadaxaajood la yeeshay koox labageesood ah oo ka tirsan koongareska maraykanka oo matalaya maraykanka oo ay weheliso madaxweyne ku-xigeenka kamala harris iyaga oo ku kulmay shirka amniga munikh ee ku saabsanaa xiisadda ukrain si kastaba ahaatee waxaa jira kala duwanaansho u dhexeeya xulafada oo ku saabsan wakhtiga iyo darnaanta cunaqabataynta ka dhanka ah moscow tusaale ahaan xirmada bilowga ah waxay u badan tahay inaysan ku jirin ka mamnuucista ruushka nidaamka isgaarsiinta maaliyadeed ee caalamiga ah ee swift loo yaqaano oo ay isticmaalaan laba boqoloo waddan si ay u maamulaan xawaaladaha maaliyadeed ee caalamiga ah dalib sing ku-xigeenka la taliyaha amniga qaranka ee dhaqaalaha caalamiga ah ee maraykanka oo la hadlay wariyaasha intii lagu guda jiray isla khudbaddii aqalka cad ee jimcihii ayaa sheegay in tallaabooyinka maraykanku aanay ahayn kuwa loogu talagalay in lagu dhimo awoodda ruushka oo ay u leedahay in ay tamar ku siiyaan caalamka balse ay tahay qalad istaraatiijiyadeed in uu madaxweyne putin uu ku aarguto cunaqabataynta reer galbeedka isagoo jaraya saadka tamarta ee yurub isagoo sheegay in saddex meelood laba meel dhoofinta ruushka iyo kalabar dakhligiisa miisaaniyadeed ay ka yimaadaan saliidda iyo gaasta uu u dhoofiyo yurub wuxuuna tilmaamay in haddii putin uu jaro tamartaasi in keliya ay isaga khasaare u keeni doonto dhanka kale xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka lloyd austen ayaa ku baaqay in la qaboojiyo xiisadda ukrain isagoo jimcihii khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa ruushka sida laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka putin ayaa isaguna jimcihii sheegay in xaaladda bariga yukrain ay ka sii darayso halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada kuwaalambuur ee dalka maleesiya waxaa lagu aasay dahabo cumar oo axaddii lasoo dhaafay nin haybtiisa lagu sheegay ciraaqi oo ku eedeysan dilkeeda isagoo u adeegsaday toorey ayaa aaskeeda boqolaal soomaali ah magaaladaasi kaga qayb galeen warbixintan waxaa magaalada melbourne ee dalka australia kasoo diray ibraahim cumar baafo oo v o eda uga soo warama qaaradda australia iyo koonfurta qaaradda asia qof kasta ee naf laho waa dhimanaysaa meesha lagu wadana waa halkaa
waxaa dhinaceeda dhulka la dhigay allaha u naxariistee dahaba cumar oo axaddii lasoo dhaafay lagu dilay meelahan sidaas uga fogayn halka ay nolol maalmeedkeeda u raadsan jirtay ee magaalada kuwalalambuur waddanka maleeshiya aaskan oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u fara badan oo ay ka mid ahaayeen dhallinyaro odayaal haween iyo hoggaanka safaaradda iyo jaaliyaddaba sheekh maxamed oo ka mid ahaa culummada ayaa goobta ka hadlay qabrigaas yar baad seexanaysaa go'yaroo cadaad qaadanaysaa marka insha allaahu ilaahay kuwii u camal falay qabrigaas allaha naga dhigo dhammaanteen insha allah gabadhan walaasheenee dhimatayna allah u naxariisto qabrigan allah u waasiciyo waana arrin ku cusub waddanka maleeshiya marka loo eego soomaalida muddada fog halkaasi ku nooleed amba waxbarasho u soo aadi jiray sida ay sheegtay ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga soomaalida maleeshiya arrintani waa arrin run ahaantii dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan ku cusub oo ah arrin ugub ah oo aan dhicinin wakhti inta aan ognahay waxaan leenahay marka koobaad waxaan u tacsiyadaynaynaa waalidkii dahaba cumar cali dhalay oo maanta aan waddankan joogin booskoodiina ummadda soomaaliyeed ee waddankan degani ay u buuxisay waxaan leenahay ilaahay samiriyo iimaan ha idinka siiyo ummadda soomaaliyeedna samiriyo iimaan ha ka siiyo khaasatan reer maleeshiya iyo saaxiibbada iyo intaasoo qof oo dahabo isugu soo baxayna waxaan leenahay dhammaanteen samiri iimaan allah haynaga wada siiyo dhanka kalena safaaradda soomaalida ayaa qayb weyn ka qaadatay kiiskan in cadaalad deg dega loo helo sida ay sharxayso amaal maxamed siciid oo ah siihayaha safaaradda islamarkaana ah qunsulka safaaradda soomaalida maleeshiya runtii waxaa war farxad leh oo maanta aan rabno inaan halkan idinkula wadaagno in eedaysanihii dahabo waxa weeye dilka ka xaqdaran u geystay maanta in maxkamadda darajada sare loo wareejiyey kayskiisa dahabana ay cadaalad helayso waxaa joognaa wadankan waa waddan islaama oo dowlad leh xeerar iyo shuruuc iyo nidaamyana uga degsan yihiin dadka gacan ku dhiglayaasha iyo falalka noocaan oo kala geysta xukunkoodana uu yahay dil toogasho waxaase farxad ah muddo iyagoo noo qabtay laba beri laba isbuuc ku siman balse maantay waxa weeyaan aaskeedii iyo isku soo beegmeen eedaysanihii oo la xukumay oo waxa weeye maxkamadda darajada sare kiiskiisa loo gudbiyey insha allah dhammaantee waxa weeyaan waxaa halkan u wada taagannahay inaad dareenkanaga iyo shucuurtannada aan u muujinno eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii marxuuma dahabo waxaana rabnaa inaan halkan si gaara uga tacsiyeyno hooyo laylo oo ah maamadii dahabo cumar dhashay iyo dhammaan qoyska intiisa kaleba gabadhan ayaa dilkeeda lala xiriirinayaa xiriir kalgacal oo u soo bandhigay ninka lagu tuhusan yahay ee dilay sida ay boolisku sheegeen baaritaanno hordhac ah oo ay sameeyeen muddo ayay qarsanaysay inay handadaadaasi kala kulmaysay ninkaasi balse hadda waxaa gabdhaha kale lagu dhiirigeliyey inay arrintan oo kale haddii ay la soo gudboonaato ay soo wargeliyaan xafiiska ururka qaxootiga ama safaaradda soomaalida amaba booliska waddankaasi sida ay goobta lagu aasay dahabo ay dadweynaha kula hadashay ifraax oo ka tirsan ururka qaxootiga soomaalida maleeshiya waxaan rabaa inaan messajkan u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan haddii ay dhibi jirto oo ay dhacdo marka ay dhacdo waxba lagama qaban karo waxna lagama bedeli karaayo sida maanta dhacday oo kale maanta way dhacday oo wixii dhici lahaa way dhaceen waxba kama bedeli karayno laakiin arrimahan oo kale marka ay dhacaan marka xaaladahan oo kale ay jiraan marka qof dhibaata ay soo wajahdo waxaan idinka codsanaynaa inaydaan biqinin oo aad dadka aad la sheergaraysaan oo informationka aad soo gudbisaan oo aad tidhahdaan dhibtaasaa i haysata waxaasaa i haysta waxaasaan dareemaya waxaasaan isoo wajahaya sida la ii sheegay gabadhan muddo badan oo taym ah ay ka cabanaysay laakiin dad bani aysan ogayn waxaana laga yaabaa xitaa xafiiska laftirkiisa ama safaaraddoo kale hadday ogaan lahayd in wax laga qabanla laakiin qadar rabbi bay ahaydoo xukunkeeda maanta mana aysan horaysan kamana aysan dambaysan oo wakhtigeedaa taagnaa hadda iyo dhan waxaan idin leenahay ha ka biqina dadka yacni dukumenti noocaa doontid hayso waxaad doontid ahow qof soomaaliyeed baa tahay sidii la doonaba ha lagugu caawiyo ama somali refugee community centerku ha ku caawiyaan ama safaaraddu ha ku caawiso ama cid kale ha ku caawiso waxaan idinka codsanaynaa marka aad dhibaato ay ku soo wajahdo in aad timaadid inaad soo baxdid inaad tidhaahdo waxaasaan dareemaya waxaasaa ihaaya xogta aad soo gudbisid booliiska aan laga cabsanin booliiska aad tagtid xataa haddaad booliiska ka cabsatidna waxaa jira waddooyin badan oo la mari karaayo
ninka u xiran dilka dahabo oo shan iyo labaatan jir ah kana soo jeeda waddanka ciraaq laguna magacaabo cali axmed cabdalla ayaa maxkamadda shalay la soo taagay waxaana xukunkiisa kama dambaysta dhici doona sagaalka bisha meey ee soo aadan kaas oo kiiskiisa loo wareejiyey maxkamadda darajada sare ee waddanka maleeshiya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalayaanu dilana meel kastoo aad joogtaan halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada saare axmed iyo heeskeedii sirmaqabe halkaasi sirmaqabe ayaan kusoo gabagabaynana baahinteeni idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e nale sidaas iyo subax wacan oo wanaagsan